halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosan nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka sagaal iyo tobanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efamiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti saddex iyo labaatanka bisha meey sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin daadiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
xaaladda iskuulka maanta aad bay maaragtay u xun tahay maadaama macallimiintii iskuulad iskuulka akrinayay ay kala tageen inta badan macallimiinta waxay ahaan kuwa ka yimaaday dhinacaas waddanka dhinaciisa kale kaasi waxa uu ahaa cabdisalaam maxamed cabdi maamulaha dugsiga hoose dhexe ee dhadhaab oo ka hadlaya dhibaatada ka haysata macallimiin ka tegay deegaankooda arrimaha amniga dartood qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka dhegaystayaal waxaa ka mida doorashada etoobiya oo maalinta berri ah bilaabanaysa xiriirka soomaaliya iyo dalalka gacanka carabta oo iyaga siyaasadoodu ay isdiidan tahay ururka kubadda cagta ee fifa oo kaalin ka geysanaya horumarinta isboortiga soomaaliya qodobadaasi iyo kuwa kalaad maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka laba nin oo ka soo jeeda gobolka californiya dalka maraykanka ayaa lagu helay inay maleegayeen inay u socdaalaan bariga dhexe si ay ugu biiraan kooxda mitadka ee isis muhanad budawi iyo naadir al xusayl oo labaduba afar iyo labaatan jir ahaa ayaa jimcii shalay la hor yimid maxkamad federaali ah maalin kadib markii xabsiga loo taxaabay war laga helay wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in dembiyada lagu helay labada nin ay ahaayeen inay adeegsadeen shabakadaha xiriirka bulshada oo ay ka hadleen ururka daacish iyo weerarada argagixiso islamarkaasna ay muujiyeen inay doonayaan inay u dhintaan iyagoo shuhado ah eedaha waxaa kaloo ka mid ahaa in master al xuseyel loo diyaarinayay inuu maraykanka ka dhoofo oo ururka isis ku biiro madaxweynaha maraykanka ayaa mar kale ku celiyey sida ay maraykanka uga go-an tahay amniga israa'el waxauu intaasi ku daray in siduu hadalka uu dhigay aan iiraan si kastaba ha ahaatee loo ogolayn inay samaysato hubka nukliyeerka master obama oo jimcihii shalay booqday macbadka yuhuudda ugu weyn ee magaalada tom washington ayaa sheegay in qaabka heshiiskii iiraan lala gaaray bishii hore uu durbaba hakiyey ama uu dib u dhigay qaybo ka mida barnaamijkii nukliyeerka ee iiraan ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu ayaa isagu aad u dhaliilo heshiis ay quwadaha caalamku la galeen dalka iiraan kaasoo ugu yeeray mid daciif ah
hay-adda amnesty international ayaa jimcihii shalay sheegtay inay jiraan caddaymo aad u badan oo muujinaya in ciidamada dowladda ukraine iyo kooxaha gacansaar kale loo isku dhinaca iyo goonigoostada dowladda kasoo horjeeda ay galeen waxay hay-addu ugu yeertay dembiyo dagaal oo weli socda kuwaasoo ay ku jiraan jirdil dil deg dega oo ciidanka loo geysto hay-adda ayaa sheegtay in xadgudubyadani ay yihiin kuwo baahsan oo haddana soo noqnoqda hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada london ee dalka britain ayaa waxay soo bandhigtay warbixin faahfaahinaysa warar laga helay waraysiyo lala yeeshay la haystayaal labada dhinac ka kala tirsanaa hay-adda ayaa warbixinteeda ku sheegtay in wararka laga helay dadkii la haystayaasha ahaa ay yihiin wax caadi ah oo labada dhinacba ka dhaca islamarkaasna cabsi leh halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dalka etoobiya waxaa xadda beritaa ka dhacaya doorasho weyn balse dadka kasoo horjeeda xisbiga muddada dheer soo xukumaya dalkaasi ayaa sheegaya in awood maroorsi muddo soo jirtay ay doorashada ka dhigayso midaan jirin dibadahana dadka sheegtay inay kasoo baxsadeen xukunka adag ee etoobiya ka jira ee qaxootiga siyaasadeeda ayaa erayo kulkulul u adeegsaday dowladda wariyaha v o da anita powell ayaa warbixintan kasoo dirtay addis ababa falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa mahadsanid sandheere waddooyinka caasimadda ethoobiya waa ay adag tahay in aad iska dhega tirto in ay doorasho socoto balse boorarka waddooyinka dhinaceeda suran iyo heese dhega jabis ah oo doorashada ku saabsan ayaa ah mid qaab degan markaasi u socda iyadoo tirada dadka dalkaasi ay gaarayso sagaashan milyan oo qof xisbiga talada haya ee e b r d f ayaa haysta hubanti guusha doorashada ah doorashadii dhoweyd ee labadii kun iyo tobanka ayaa xisbiyada mucaaradku waxay ku guulaysteen hal kursi oo baarlamanka ah gudaha etoobiya tiro yar oo dadka codkooda dhiibanaya ah ayaa doonaya inay ka hadlaan siyaasadda iyagoo taageeraya sheegashada kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha hay-adda human right watch ayaa sheegtay in ethoobiya ay tahay meel aan u wanaagsanayn xorriyadda qofka afhayeen u hadlay xisbiga e b r d f oo lagu magacaabo desta tisfaw ayaa beeniyey eedahaasi
oppositions raised uh, claims or uh, complaint and then after we established the complaint committee when it comes to the result inta badan mucaaradku waxbay iska sheegaan way cawdaan balse kadib markaanu samayno guddi soo baara eedeymahooda natiijada baaritaankoodu wuxuu noqdaa mid been abuur ah balse way dhici kartaa in wax aad u yar uun ay run yihiin xisbiga blue body oo ah xisbiga ugu dambeeyey ee mucaaradka ethoobiya ayaa waxaa soo wajahay xadgudubyo loo geystay xarag iyo cadaalad darro afhayeenka xisbigaasi yonatas tasfaye ayaa sheegay
oppositions are not getting uh, the fair or proportion uh, of time allocation, finance, and things like that. Not only that, there are mucaaradku tremendous, uh, qaybtooda repression.
uma helayaan si Uh, we cadaalad ah have about- sida wakhtiga banaanbaxyada iyo goobaha ay banaanbaxyadu ka dhacayaan iyo weliba dhaqaalaha taasi waxaa sii dheer culays saaran oo aan caadi ahayn waxaa magaalada addisababo oo keliya ku xiran konton qof dalka koonfur africa ayaa qaxootiga reer etoobiya waxay sheegayaan inay wadaagaan fikrado badan oo haddii ay dalkooda joogaan aysan wadaagi karin qaar badan oo qaxootigan ka mid a ayaa sheegaya in dalkooda ay uga soo carareen cabsi ay ka qabaan in ay dilaan xisbiga talada haya ee e b r d f cabdiraxmaan jamaal araya waa qaxooti reer ethoobiya ah waxa uuna ka hadlayaa walwalka uu qabo
subax wanaagsan markale dhegeystayaal warbixintii aad dhegeysanayseen waxayd warbixintii wariyaha v o e da anita powle nooga soo dirtay magaalada cabdisabad dalka etoobiya falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysay haatan dhadhaab macallimiinta ka howlgeli jiray degmada dhadhaab ee waqooyi bari kenya ayaa iyagu deegaankaasi ka hayaamay cabsi dhinaca amniga darteed kadib weeraradii al-shabaab sidii kii ka dhacay jaamacadda gaarisa haddaba saameynta arrintaasi ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o e da ee waqooyi bari kenya maxamed faarax shire
guud ahaan waxaa albaabada laisugu dhuftay badanka iskuullada gobolkani waqooyi bari kuwa hoose dhexe iyo saraba kadib markii macalimiinta gobolkana usoo shaqo tegi jirtay badankood ka imaan jiray qaybo badan oo dalkani kenya ka tirsan ay go-aansadeen inaysan dib ugu soo noqonin halkii ay ka shaqayn jireen dugsiga hoose dhexe ee dhadhaab primary school waxa uu ka mid ahaa dugsiyada ugu mashquulka badan gobolkan iminkana waa uu hawanayaa abdisalaan maxamed cabdi waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee dhadhaab idaacadda v o ed ayaa wuxuu oga warramay xaalka waxbarashada ee dugsiga xaaladda iskuulka maanta aad bay maaragtay u xun tahay maadaama macalimiintii iskuulad iskuulka akhrinayay ay kala tageen Ah, inta badan macalimiintu waxay ahaan kuwa ka imaaday dhinacaas d- d- wadanka dhinaciisa kale marka falalka argixisay ee gobolka ka dhacay darteed ayay maaragtay u kala tageen Eh, marka iskuulkii macalin la-aan ayaa haysataa oo inta yareed ee maaragtay dadka localka ahaa iyo la- saddexda p t a ayaa meesha joogta caruurtiina markaa kulli ma wada joogaan oo galaas sideedaad iyo galaaskii e c d bes ayaa la akrinaya gudaha dugsiga keliya waxaa ku sugnaa tiro yar oo macalimiin oo soomaali ah oo gobolkan kasoo jeeda u dhabar adeegayo xaaladda cakiran ee macalin darrida ee soo food saartay gobolkani sahal suudi maxamed waxa uu ka mid yahay macalimiinta fara ku tiriskee ku haray gudaha degmada dhadhaab jawiga iskuulka wuu iska fiican yahay maadaama macalimiinta ma ay tagaan hadda waxaan ku- waxaan anaga heer mastaha fadhiisano waxaan isku garanay standard eight inaan aan ku mashquulnoon sifa imtixaankooda ugu fadhiistaan weli waan wadnaa waan dadalhaynaa insha allah waxaan filahaynaa kuwan inaan dadalna ilaa imtixaankooda uga fadhiisanayay macalimiinta kale idin ka maqan saameyn soo idinkuma yeelanayaan maadaama aad idinku keligintihin oo soomaali kusoo haray iskuulada haa saameyn weyn bay noogu yeelatay saameyntaasoo ahay ay tahay anoo kale hadda standard eight ma baraynin galaasaha standard four three baan baraaye maadaama macalimiintooda kale ay la qabsadeen annaka xoogaa waxay ba nagu tahay culeys bay nagu tahay waa inaan hadda ana hagaajino dad wixii la arkaba wuxuu rabaa ina gacan gacan lagu hayo kadinka hore ee xafiiska maamulaha dugsigan waxaa ku sugan tiro waalidiin ah oo isugu yeeray maamulaha dugsigan waxayna ka wada arrinsanayaan xaaladda cakiran ee ku dhufatay dugsiga shirkan maanta waxaan iskugu yeernay laba sh- laba arrimood tan koowaad idinkoo waalidka s- galaaska sideedaad ah inaan arrimaha galaaska sideedaad ka wada hadalno tan labaad inay carruurtii kale ee maaragtay maqneed iskuulka ka maqneed aan iskuulkii ku soo celinno oo annaga macallimiinta yare inta joogno aan maaragtay isku dayna inaan bal aan aan u akhrin karno labada arrimood baan maaragtay iskugu kenyeeray tacliinta dugsiyada hoose dhexe iyo weliba sare jaamacadaha waxaa gacanta ku haya ka arriminteeda dowladda dhexe halka dugsiyada hoose ee naasriga loo yaqaanana gacanta loo geliyay ismaamul goboleedyada iminkana waxaad moodaa in iskuuladaasi hoose ee caruurta yaryarka lagu soo tacliimiyo korna loogu soo qaado dhanka garaadkooda maskaxda ay yihiin kuwa mas-uuliyadooda dusha ay u ridatay ismaamulada kala duwan ee dalkani kenya ka arrimiyo waxayna ahayd mid ay si caadi a waxbarashadu ay u socotay waalidiinta gobolkan ayaa walaac fara badan ka muujinayo qaabka ay macalimiinta gobolkan aysan dib ugu soo noqon ayagoo ku sheegayay in kenya ay tahay hal keliya aysanna kala xirneen dhuubay xakaar oo kamid ah waalidiinta aan kula kulmay dugsiga dhedhaa primary school ayaa baaq u dirayso macalimiinta dalkani kenya marka maadaama anaga nabadgelyadii aan sidaa ula dagaalayno oon geed kasta oo qofka hoos jira aan raadinayno oon ilaalinayno inay macalimiinta haddana iska cararaan oo ay dhahaan meeshan waxbaa ka jira waa khalad dhadhaabna abidkeed aan shimbir lagaga lagu dilin askarina lagu dilin colna uusa soo gelin annagana aan heegan nahay oon kor ka ilaalinayno haddaan nahay dadkii meesha deganaa meel aan waxbaba ka jirin in xamushka la dhaadhabo waxbaa ka soo baxaya shabshabshab geedaha la shashabiyo arrintaa waa laga wanaagsan yahay wax dhibaato ma jirto macalimiintaa nala soo celiyo dowladdaana garab istaagto nabadgelyalaan ma jirto xogayaha ururka macalimiinta ee dalkani kenya william sision ayaa horaan shaaca wuxuu oga qaaday in macalimiinta aan u dhalan gobolkani waqooyi bari ay dib oga soo noqdaan goobahooda shaqo isagoo ku saweeyey in amni darri fara badan deegaanadaasi ay ka jirto guud ahaan gobolkani ayaa waxaa ka jirto amni darri fara badan iyadoo dowladda dalkani kenyana ay la daalaa dhacaysa dagaalka dhana xarakada al-shabaab shabaabkuna ay yihiin weli kuwa ku sinaaloonaya in ay kusii sugnaan doonaan qaybo badan oo dalkani kenya ka tirsan dhacdooyinna ka geysan doonaan guud ahaan gobolkani ayaa waxa uu ka dambeeyey waxbarashada qeybaha kale ee dalkani kenya tanina waxay noqonaysaa dhaawac halis oo soo gaaro kumanaan soomaali kenyana oo iminka waxbarashadu ay ceyl ku dhacday maxamed faarax shiree v o a dhadhaab
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington sida aad idaacaddayadii xalaba ku maqasheen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar khaalid bin maxamed al catiix ayaa booqday magaalada muqdisho halkaasi oo kula kulmay madaxda soomaaliya wasiirka oo shir jira-eed la qabtay dhigiisa soomaaliya cabdisalaam hadliya cumar ayaa sheegay in dowladiisu ay soomaaliya ka fulin doonto mashaariic horumarineed kadib booqashadii taariikhiga ahayd ee ra-iisul wasaaraha turkiga ee xilligaasi rajab dayb ortogan uu ku tegay magaalada muqdisho waxaa jiray dalal kale oo kuwa gacanka carabtu ay ugu horeeyaan oo iyagana muujiyay kaalintooda soomaaliya sida la ogsoon yahay dalalka qatar iyo turkiga waa laba dal oo taageero muuqda siiyey kacdoonkii carabta ee sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii taasina waxay keentay in siyaasad ahaan ay iska hor yimaadaan dalalka sida sacuudi caraabiya imaaraadka masar iyo kuwo kale qatar iyo turkiga oo isku dhinaca iyo dalalkan kale ee aynu soo sheegnay oo dhinaca kale ah ayaa isku colaadiya siyaasadaha dalalka kale gaar ahaan kuwa muslimiinta ama muslinka ah kaasoo ay ku leeyihiin saameyno kala duwan haddaba booqashadii shalay ee wasiirka arrimaha dibadda ee qatar sidee ayay u saameyn doontaa xiriirka ay soomaaliya la leedahay dalalka sacuudiga iyo imaaraadka oo xafiiltan qaraari uu ka dhexeeyo warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya maxamed cabdi sandheere
kadib kulankii labada wasiir arrimo dibadeed ee soomaaliya iyo qatar ayaa cabdisalaam hadliye cumar uu ka hadlay iskaashiga ay labada dal yeelanayaan waxaan ka wada hadalnay sidaannu iskaga kaashan lahay xagga security-ga xagga caafimaadka iyo arrinta yemen iyo refugeeska yemen waxaa kaloo uu nagala hadlay wasiirulkharijigu in annaga oo soomaaliya oon haysan wax badan oon hanti badan waddankeenna la gelin aan dagaalanay aan weli dagaalamayno aan aan ka badinay nimanka axad jirka aad buu arrintaa uga hadlay waxa weeyaan waxaa af ingiriisiga lagu yidhaaho low cost high impact lacag yar baad khasiraysaa laakiin impactku wuu weeyahay oo maanta wataa carruurteena iyo iskuullada dhiganaysa insha allah kuwa aan iskuullada dhigan iyo dhakhtarada aan haysan iyo kuwa u baahan in laga shaqeeyo caafimaadkoogaba in inaan wax u wada qaban dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda ee qatar khaalid bin maxamed al catiya ayaa sheegay in dalkiisu uu dowladda soomaaliya ka caawin doono mashaariicda horumarineed تحدثنا في كافة المجالات وكيف لقطر أن تساهم مع الأشقاء haddaba iskaashigan qatar lala yeeshay inteen leeg ayuu waxyeeli karaa xidhiirka soomaaliya iyo dalalka gacanka carabta ay ugu waaweyn yihiin sacuudiga iyo imaaraadka carabtu kuwaasi oo dalka qatar ay xilliyadii dambe xurgufi ka dhexaysay waxaan su-aashaas weydiiyey axmed xirsi maalin oo arrimaha carabta islaamka aqoonu leh kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar
walaal maxamed uma malaynayo aniga inuu saameyn ku yeelan karo xiriirka qatar iyo soomaaliya inay saameyn ku yeelan karto taageerada ay ka helaan sacuudiga iyo imaaraadka soomaaliya ka hesho asbaabad badan darteed marka hore qatar iyo soomaaliya xiriirkooda hadda muuna bilaaban wasiirka arrimaha dibadda qatar waa markii saddexaad ugu yaraan oo uu soomaaliya tago sidoo kale waxyaabaha siyaasad ahaan la ogyahay waxaa kamid a xukuumadda soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu madaxda u yahay iyo qatar in xiriir dhow uu ka dhexeeyay ilaa muddadii ay xukunka qabanayeen dhinacaas marka markii laga fiirsho xiriirka soomaaliya iyo qatar udhexeeya mid cusub ma ahan arrinta labaad oo ayadana aan aaminsanay inaynan sabab u tahay inaynan saameyn ku yeelan waxaa jira xiriir isku soo dhowaansho iyo iyo soo hagaagid xiriirka sacuudiga iyo qatar udhexeeya markii la fiirsho dhinacyo badan oo ay ka mid tahay arrimihii isbeddelka sacuudiga ka dhacay oo boqorka cusub oo sacuudiga qabsaday wuxuu dib u fiiriyey xarakaadkii ama maxaa tiraa ururadii oo ikhwaan muslimiinka ka mid yihiin oo kale oo sacuudiga mooday inuu aada dagaal ugula jiray markii hore boqorka cusub oo aragti cusub ka qabo sidoo kale arrinta yeman oo aada u midaysay iyo xataa suuriya marka arrimo badan oo sacuudiga dalka sacuudiga ka dhacay dartiis ay iskaga soo dhawaadeen qatar iyo sacuudiga jira sidaa darteed uma malaynayo haba yaraatee sacuudigu inuu taageero cusub soomaaliya sii siiya maahan xiriirka qatar inuu ka xumaan doono imaaraadka waa laga yaabaa xoogaa in aynan aada ugu faraxsanayn qatar inay meesha soo gasho sababtoo ah mawqifka imaaraadka weli ma cadda marka sidaan isleeyahay maadaama culayska ugu badan ee khaliijka uu sacuudiga gacanta ku hayo qatar iyo sacuudigana xiriir wanaagsan gacanta ka dhexeeyo uma malaynayo inay sii hagaajiso maogi inay wax saameyn oo dhibaato ah ku yeelan doonto amaba soomaaliya xaggeeda ay ka xumaan doonaan sacuudiga iyo imaaraadka sida aynu soo sheegnay dalka turkigu waxa uu ahaa dalkii ugu horreeyey ee soomaaliya taga kadib muddo dheer oo dalkaasi uu go'doon ku jiray xidhiirkaas turkiga ee soomaaliya waxa uu xantaxanteeyey dalal uu imaaraadka carabtu ka mid yahay kaasi oo isna sida turkiga sheegay inuu soomaaliya mashruucyo ka fulinayo turkiga oo haddaba siyaasad ahaan dalka qatar la jaal ah xidhiirku isagu soomaaliya la leeyahay ma saamayn doonaa xiriirada ay soomaaliya la leedahay dalalka sida imaaraadka carabta mar kale axmed xirsi maalin waxaa la ogsoon yahay in turkigu uu ahaa wadankii gurmadka ugu badan soomaaliya u sameeyey sidoo kale taageero siyaasadeed oo muuqata dowladda soomaaliya si toosa u siiyey waxaan xasuusanaa joogitaankaas iyo tegitaankaas turkiga kadib inuu ahaa ihtimaamkii ama maxaa tidhaahdo muhiimadii ay siisay imaaraadku soomaaliya inay ka dhalatay noocan ma waxaan ku tilmaami karo wax masayr u eg oo yacni ay sameynayso dowladda imaaraadka waxyaabahan xusuusana waxaa ka mid a inay mashaariic aada u tiro badan ballan qaadeen oo ay ka mid ahayd haddaanan qaldanayn yacni madaxtooyadoo kale dhisitaankeedii iyo mashaariic kaleo ay xariyo military iyo tababar dhinaca amniga waxaasoo dhan ka mid yihiin ilaa hadda wax badan ay ka fuliyeenna ma ogin waxaan maalin dhaweed arkaynay safiirka imaaraadka oo mash meel xero military furayay marka waxaa loo fasiray in uun imaaraadku uu rabay mashaariicda soomaaliya ka socda inuu turkiga uuna la wada wareegin waxaan maqlay sheeko ku hayaa inay imaaraadku codsadeen dekedaha soomaaliya in qayb laga siiyo laakiin aynan arrintaas helin inkastoo aynan macluumo si xaqiiqa weli loo ogaya aynan ahayn marka tartan dhinaca dhaqaale waad mooda ilaahay hadda u muuqdo laakiin ay ku ku salaysan kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed ee labadooda u dhexeeya ayaad moodaa inuu soomaaliya si toos uga muuqdo laakiin hadda xaaladda la joogo imaaraadka isbedel weyn ama saameyn weyn oo turkiga meesha ka saari karta soomaaliya marnaba u malaynaya inuu ku yeelan karo mashaariicda ay fuliyeen dalalka soomaaliya taageeray kadib macluushii sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii waxa ugu muuqda kuwa uu fuliyey dalka turkigu iyada oo laga dhur sugayo waxtarka ballanqaadida laga helayo dalalka sida qatar iyo imaaraadka carabta maxamed cabdi sandheere ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway halkaaad kala socotaana waa v o a washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington deganaanshaha kusoo laabtay soomaaliya dartii ayaa hay-adda adduunka u qaabilsan kubadda cagta fifa ay gacan ka geysanaysaa dhismaha qaybo kala duwan oo isboortiga dalka soomaaliya iyadoo tababaro siinaysa garsoorayaasha iyo weliba ciyaartooyda da-da yaryar warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis bilow waxaana inoo soo koobaysaa falastiin axmed iimaan mahadsanid sandheere Vio- fifa ayaa bilowday tababaro ay siinayso garsoorayaasha kubadda cagta ee soomaaliya markii ugu horreysay tan iyo markii ay burburtay dowladii soomaaliya horaantii kun sagaal boqol iyo sagaashankii tababarkan oo heerkiisu uu sarreeya ayaa ka bilowday garoonka dhowaan uun la dayactiray ee banaadir stadium oo waxyeela ay kasoo gaartay dagaaladii sokeeye ku dhowaad soddon garsoorayaal gudaha iyo caalamigaba ah oo laga kala keenay dalka qeybihiisa kala duwan ayaa tababar xagga adkaysiga iyo dhismaha jirka ah ay ku siinayaan laba qabiir oo ka tirsan fifa garoonkaasi aweys cabdulaahi waa mid ka mida dadka ka faa'iideysanaya tababarka sanadkan waa mid ka mida caawiyaasha garsoore waxa uuna ka qayb galay ciyaaro badan oo caalami ah
aniga waxaan ahay international assistance referee oo ciyaaro badan ay dibadda aan kasoo qabtay I am an international assistant referee. I officiated many international football matches like in waxaan ahay caawiyo garsoore oo caalami ah waxaan soo qabtay ciyaaro badan oo caalami ah sida tunisia oo aan kasoo qabtay ciyaar dhex maraysay dalalka libiya iyo jaad sidoo kale waxaan wax ka soo qabtay ciyaar ka dhacaysa angola waxaan noqday kaaliyo garsoore oo caalami ah sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobanka waxaan rajaynayaa ayuu yidhi inaan wax badan ka baran doono tababarkan kana faa'iideysto wax badan sidaasi darteed waxaan qaban kari doonaa ciyaaraha kama dambaysta ee koobka adduunka sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka taasina waa riyadeyda ayuu yidhi tababarka saddexda cisho ah waxaa hormuud u ah axmed al shanawi waana markii labaad ee ay fifa tababarkan oo kale qabato kuna qabato soomaaliya sanadkii una qabato soomaalida sanadkii hore waxay fifa tababar heerkiisu bilow yahay ay ku qabatay muqdisho kaasoo ay ka qayb galeen dhalinyaro bilow ku ah kubadda cagta
There is a period for Somalia it was not good and Somalia was very and wasn't in the image of the of FIFA.
waxaa jiray waqti ay soomaaliya xaaladeedu aanay wanaagsanayn muuqaalkeeduna uusan waafaqaynin in fifa ay ku qabato tababaro balse hadda fifa aad bay u faraxsan tahay sidoo kalena sanadkan waxaa la filayaa in ay wax badan u soo dirayso halkan kuwaasoo faa'iido u leh garsoorayaasha ciyaaraha sanadka dambena waxaa la filayaa in intaasi in ka badan ay qaban doonto tababarkan ugu dambeeyey waxa ay garsoorayaashani hadda awoodi doonaan in ay qabtaan ciyaaraha dalkooda ugu waaweyn iyagoo sidoo kalena ka qayb qaadan doona ciyaaraha caalamiga ee dibadaha ka dhaca jabuuti ayaa lagu qabtay tababarkii kan ka horreeyey iyadoo aanan xilligaasi la isku halayn karaynin ammaanka muqdisho balse hadda ciidamada dowladda soomaaliya waxay awood u yeesheen inay kooxaha argagixisada ee dagaalka kula jira ay ka saaraan magaalooyinka dalka qaar badan oo ka mida iyadoo dhallinyaradan ay ka faa'iideysanayso ammaankaasi ayayna ku biirayaan kooxa ciyaare kooxaha ciyaaraha ee ka jira dalka dowladda soomaaliya ayaa iyadu dhankeeda sheegtay inay ka go-an tahay inay taageerto qeybaha kala duwan ee isboortiga iyadoo doonaysa inay dhallinyaradan ku hayso ciyaaraha intii ay ku biiri lahaayeen kooxaha xagjiriinta ah aad iyo aad bay mahadsantahay falastiin axmed yimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o eda cabdicasiis bilow uu nooga soo diray magaalada muqdisho
inagoo ku sisiqeynaa gabagabadii idaacaddeenna markana maxamed cabdi sandheero dhinacayga fadhiya aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mahadsanid falastiin laba nin oo ka soo jeeda gobolka california dalka maraykanka ayaa lagu helay inay maleegayeen inay u socdaalaan bariga dhexe si ay ugu biiraan kooxda mitadka ee isis muhanad badawi iyo naaz waa naadir al xusayil oo labaduba jiraha jir ayaa jimcihii shalay hor yimid maxkamad federaali ah maalin kadib markii xabsiga loo taxaabay war laga helay wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in dembiyada lagu helay labada nin ahaayeen inay adeegsadeen shabakadaha xiriirka bulshada oo ay ka hadleen ururka daacish iyo weerarada argagixiso islamarkaasna ay muujiyeen inay doonayaan inay dhintaan iyagoo shuhado ah eedaha waxaa kaloo ka mid ahaa in master al xuseyl loo diyaarinaya inuu maraykanka ka dhoofo oo ku biiro ururka isis dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka ayaa mar kale ku celiyey sida ay maraykanka uga go-an tahay inuu amniga israa'iil ilaaliyo waxa uu intaasi ku daray in sida uu hadalka u dhigay aan iiraan si kastoo ay ahaataba loo ogolaan doonin inay samaysato hubka nucleer-ka master obama oo jimcihii shalay booqday macbadka yuhuudda ee ugu weyn magaalada washington ayaa sheegay in qaabka heshiiska iiraan lala gaadhay bishii hore uu durbaba hakiyey amaba uu dib u dhigay qeybo ka mida barnaamijka nucleer-ka iiraan mahadsanid sandheere markanaha kaalimihii sugaanta codka macaan ee fanaanka cabdi tahliil warsame
sida faras xullaalo aan xaalu faraago nugaal xayiiska daaqo baruudhaba ama xalin fadhiyaayo laxanaanin jiraayo daduntayo feedha lagu xarroo sida faras xullaalo aan xaalu faraago nugaal xayiiska daaqo baruu dabaar ku xudmo ama xalin fadhiyaayo laxanaanin jiraayo duduntay iyo feedha farugu xardhoo dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiibuur oo xariirti shaalkiyo makaamihii la sudhaayo koore loo xambaaro وحوفت بودة ذا حوار ذا ليابو وحوفت بودة ذا حوار ذا ليابو ون أرد كحيقين قرب حرامين وحوفت بودة ذا حوار ذا ليابو وحوفت بودة ذا حوار ذا ليابو والأرد كحيقين قربة حرامي مركان حقاقيو تبنها قيقبا تبنها قيقبا إيسودي حضنتودي إيسودي حضنتودي
heestaasi fanaanka cabditaliil dhegeystayaal waxaa u dambeysay barnaamijkayga subaxnimo inta haddii laidhahda afarta galabta aynu maanta dib u kulmi doonno oo anigoo maxamed cabdi falastiin axmed iimaan iyo dhammaan saaxiibada v o a idinkaga tegay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Ay, jergue.